I didn't come.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa maalin isniina sideedda bisha februaayo sanadka labada kun iyo koob iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barkii duhurnimo halka washingtonna ay ka tahay shanta iyo barkii aroornimo idaacadda waxaa idinla socodsiin doona jacfar kuuka iyo anigoo ah sahra cabdi axmed
qodobada aanu idiin haynana dhegaystayaal waxaa ka mid a soomaaliya oo gashay xaalad kala guura kadib markii uu xalay idlaaday muddo xileedkii madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo midowda musharaxiinta ayaa shaaciyey inaanay farmaajo u aqoonsanayn madaxweynaha soomaaliya waxaad sidoo kale maqli doontaan xaaladda waxbarasho ee ardayda baahiyaha gaarka qabta ee magaalada laascaanood aan ardaydiioo badatay oo gaadhigu ku yaryahay oo maalintii inta jeera lagu noqnoqonayo magaalada daafaheeda ay xiisada koowaadba dhaafto meesha waxa goobta wax lagu baranayaan u asteysnayn meel naafo lagu hayo oo aan dayr lahayn kaalimihii suugaanta iyo ciyaarihii ayaad maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
kulamada siyaasadda ayaa xalay laga dareemayay magaalada muqdisho ismarawaagii shirkii dhuusamareeb iyo xaaladda siyaasadeed ee cakiran waddanka wakhtigan kadib xubnaha baarlamaanka soomaaliya ayaa la arkaya iyagoo qaarkood kula kulamo goonigooni ah magaalada muqdisho waxaa sidoo kaleta yeeshay shir falcelinta arrintooda ku saabsan ah dhinacyada mucaaradka ee muqdisho gudoomiyaha golaha shacabka iyo sidoo kale xubnaha mucaaradka ayaa xalay iyaguna yeeshay kulamo war-saxaafadeed markii ay soo saareen midowda musharaxiinta kadib ay ku sheegeen in wakhtiga madaxweynahan uu dhammaaday wakhtigii la filayay inay ka qabsoonto doorasho soomaaliya wakhtigan oo dib u dhacdoon la ogeyn iyo sidoo kaleeto xilliga sii dhammaaday ee dowladda wakhtigan ayaa waxaanan jirin dhinaca kaleeto xal rasmiyo dhinacyada ay gaarayaan hase yeeshee rajada ugu badan ee haatan la qabo ayaa ah xubnaha beesha caalamka oo soo farageliya xaaladda cakiran ee siyaasadeed ee soomaaliya taasi oo la filayo in saacadaha ama maalmaha soo socda ay dhacdo dowladda koonfur afrika ayaa sheegtay inay hakinayso bilowga tallaalka covid sagaal iyo toban ee astrazeneca loo yaqaano kadib markii daraasad la sameeyey ay muujisay inuu ku guuldaraystay ka hortagga kiisaska fudfudud iyo kuwa dhexdhexaadka ah ee fayraskaasi laga helay waddanka koonfur afrika waddankan oo ah kan haraatida ugu daran uu ku dhuftay covid sagaal iyo toban ee qaaradda afrika ayaa lagu waday inuu bilaabo ololaha tallaalkan maalmaha soo socda iyadoo la qorsheynayay in hal milyan oo ruux la gaarsiiyo tallaalkan ay soo saareen astrazeneca iyo oxford go-aankan lagu hakiyey ololaha qaadashada tallaalka ayaa tilmaan u ah dib u dhac la taaban karo oo dhinaca la dagaalanka xanuunkan ah oo uu dalkaasi waajahayo laakiin saraakiisha ayaa sheegaya in tallaal ay dhinacyo kale soo saareen la filayo inuu dhowaan dalkaasi gaaro ololuhuna uu horey u sii socdo wasiirka caafimaadka waddankaasi koonfur afrika zaweli mekhize ayaa u sheegay suxufiyiinta in joojinta tallaalka astrazeneca uu yahay mid ku meel gaara ilaa iyo inta laga xallinayo daldaloolada laga dareemay jaamacadda witwatersran ee ku taalla magaalada johannesburg oo iyadoo tijaabisay falgalka tallaalkan ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in tallaalka astrazeneca uu qofka si aan xoog badnayn uga difaacayo noocyada fudud iyo kuwa dhexdhexaadka ah ee covid sagaal iyo toban marka laga hadlayo fayraska laga helay waddankaasi koonfur afrika laakiin qoraal ay maanta faafisay astrazeneca ayay ku sheegtay in laba kun oo ruux oo tallaalkeeda qaatay aanu midkoodna xanuunku si daran u haleelin waxaa xalay saqdi dhexe ku ekayd muddo xileedkii madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo isagu xilka loo dhaariyey sideedii bishii februari ee sanadkii labada kun iyo toddoba iyo tobankii soomaaliya ayaa hadda ku jirta xaalad kala guura waxaana dhammaadka muddo xileedka dowladda madaxweyne farmaajo ay ku soo-aaday iyadoo aanu jirin xili la isla ogol yahay oo ay doorasho waddanka ku qabsoomayso isla xalayba midowda musharaxiinta madaxweynaha ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay in wixii maanta ka bilowda aanay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo u aqoonsanayn inuu yahay madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda siyaasadda soomaaliya waxaa muqdisho kasoo diray cabdulqaadir maxamed cabdulle kulamada siyaasadeed oo lagu lafaguraya xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo ismarwaaga doorashada ayaa si weyn looga dareema khala muqdisho kulamada qaarkood ayaa soo gaara xala wakhti dambe waxaana mashquul weyn laga dareemaya hoteelada ku yaal muqdisho gaar ahaan ku wada siyaasada lagu lafaguro guryaha ay degan yihiin midowda musharaxiinta iyo guriga gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal midowda musharaxiinta ayaa guriga muqdisho uu ka deganya gudoomiyaha golaha shacabka xala wakhti dambe ugu tegay ila ku dhow midowda musharaxiinta ee gudoomiyaha golaha shacabka ayaa u sheegay v o a inay ka wada hadleen xaalada siyaasadeed gaar ahaana ismurwaaga doorashada iyo mudakhileedka hadda dowlada soomaaliya ila ku dhow midowda musharaxiinta ayaa u sheegay v o a in gudoomiye mursal ay u sheegeen in xalay waqti dambe ay ku ekeyd mudakhileedka madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo sidaas darteedna aysan u aqoonsanayn inuu yahay madaxweyne madowda musharaxiinta ayaa kala hadlay gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal talada la xiriirta meesha laga aadayo waqtiga idlaada iyo go-aanka doorashada iyo ismarwaaga siyaasadeed ila ku dhow gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal iyo madowda musharaxiinta ayaa u sheegay v o e-da in waxyaabay kala hadleen gudoomiyaha golaha aysan laysku afgaran oo kulankoodu kusoo dhammaaday isfahamwaa waxaase waqti dambe xalay mar kulanka soo ilaaday kadib muqdisho war-saxaafada ay ka soo saareen midowda musharaxiinta ay kaga hadleen xaaladda siyaasadeed ee dalka waxayna ugu horeyntii ku dul istaageen in mudakhileedkii madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo uu ku ekaa xalay saqdii dhexe sideeda bisha februari sidaa darteedna laba kun kooiyo labaatan sideeda februari waxay ka dambeysan u aqoonsanayn inuu yahay madaxweyne soomaaliyeed waxay sheegeen midowda musharaxiinta inay ku baaqayaan in la sameeyo golo qaran kuwaasoo xubno ay ka noqonayaan gudoomiyaha gudoomiyaasha labada aqal aqalka sare ee golaha shacabka midowda musharaxiinta ee qeybaha bulshada sidoo kale midowda musharaxiintu waxa ay ku baaqeen deganaansho waxayna xuseen in muhiimay tahay in la helo doorasho dalka ka dhacda lana gaarsiiyo taasoo ay sameynayaan golaha qaran ee la dhisayo ku baaqeen kuwaasoo iska dhex dooran doona guddoon iyo howlwadeyna howshaasi qabta xaaladda siyaasadeed ee dalka ayaa hadda maraysa meel adag waxaana ismariwaa adag uu ka taagan yahay arrinta doorashada kulamadii siyaasadeed ee ka dhacay dhuusamareeb ayaa kusoo dhammaaday isfahamwaa waxaana madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo uu dib ugu soo laabta muqdisho wadahadal uu hortaga baarlamaankan wuxuu mar kale u sheegay in isfahamwaa kusoo dhammaado kulamadii loona baahan yahay wadahadal inay sii socdaan inkastuusan sheegin sababaha waaweyn iyo waxyaabaha gundhigu ahaa isfahamwaaga soomaaliya xilligan waxay maraysaa marxalad kala guura marka loo eego xaaladda siyaasadeed waana mid si weyn looga dareemaya muqdisho habeenimadii xalay baraha bulshada gaar ahaana tuwitarada si weyn ayaa xalay looga dareemayay arinta la xiriirta waqtiga idlaadee mudakhileedka madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ugu dambeyna midowda musharaxiinta ay dul istaageen kana soo saareen war-saxaafadeedkooda lama oga meesha laga aadi doono wadadan kala goyska waxaase weli socda wadahadallo ay hormuud ka tahay beesha caalam kuwaasay ku doonayaan in dhinacyada siyaasadda ay ka wada hadlaan arrinta doorashada soomaaliya si looga gaaro go-aan mida loola helo doorasho wada ogola cabdulqaadir okey v o a muqdisho
markana dhinacii heesaha aanu u leexanno waxaa idinku soo maqan codkii guuleedsinba
murtideedana mar waxaan idhi maabwan mudhayo fatixi mariyo sheekh muftiyo hool ma jirtaa hool ma jirtaa murtideedana mar waxaan idhi maabwaan mudhayo tixi mariyo sheekh muftiyo hool ma jirtaa hool ma jirtaa maalihiya leyliya akumilaxsada yamalyuuriyo kunka mudanay imil xunkaa jira umar waa tahay meelga sharafliyo rabbi maamuu isumanaystay yaa mulaxyaha meelkugu xidha imulaxyaha meelkugu xidha maanka deeqay maalihiya leyliya akumilaxsada yamalyuuriyo kunka mudanay imil xunkaa jira mar waa tahay meelga sharafliyo rabbi maamuu isumanaystay yaa mulaxyaha meelkugu xidha mulaxyaha meelkugu xidha
magaalada laascaanood waxaa ku yaala dugsi gaar u ah ardayda aragga iyo maqalka naafada ka ah maamulaha iskuulkaasi aamine yuusuf guhaad ayaa haddaba baahiyaha ardaydaasi ay qabaan uga warantay wariyaha v o eda ee laascaanood cabdikariim olol iskuulkan dhagoolayaasha gobolka sool waa iskuul u furan dhammaan naafada gobolka sool iyadoo naafadu ayna ku koobnayn dhagoolayaal laakiin hadda anagu dadkaanu gacanta ku haynaa waa dhagoolayaal dhagoolayaashaas oo maaragtay ah dad waaweyn ilaa shan iyo labaatan jir uu ugu wen yahay afar jirkuna uu ugu yaryahay cakabadana haysta darteed ayaa waxay noo saamix weyday inaanu curyaankiina keenno dadkii aragga naafada ka ahaana aanu keeno disaybalkii kale dad waxaa jira xanuuna intay ku dhaceen aan iskuullada dhigan karin dadka dhammaystiran oo disaybala oo wax yar fahmi kara aan u dhammaystirnayn sida dadka kale marka taa akabadna haysato darteed baanu u buuxin kari weynay baahidaa inaanu dadkaasoo dhan kafaalo qaadno marka iskuulkan wuxuu ku xidhan yahay dad mutadawiciina oo daafaha adduunka kala jooga oo runtii aad u dareemaya dadkaanu hayno dhibaatadooda markaa dhalinyaradanu waxay doonaysaa kuwa badanna guryaha way ku jiraan iyadoo aynugu yartahay goobta waxbarasho aanu hadda haysano in bulshadu horta dareemto dadkanu bulshada inay ka mid yihiin oo la doonaya in guryaha laga soo saaro oo cilmiga jahliga mid diineed iyo mid maadiba laga saaro maadaama aad gacanta ku haysaan hadda waxaan arkaa arday aada u yaryar bal iga waran dadkan inay guryaha ka soo baxaan oo idinku aada awooddaas isu xilqaantaan si tabaruucaada inaad ku bartaan bal waxyaabaha idinka idinka dhigantahoo kale iga war annaga waa noo farxad ilmo guri ku jiray oo xitaa waalidkii dareemaynin wuxuu u baahan yahay inuu fahmo inaan guryaha ka soo saarno ay bulshada la jaan qaadaan oo hooyadiin iyo jabsaneeda islahayd intay kuwa bad qaba iskuullada ay u dirto kuwana ay guryaha ku jactagsanaayeen inaanu yididiilo gelin oo ilmihii intuu iskuul shandad iyo buugaag uu qaato gaadhi lagu qaado galaas la fadhiisiyo macalin uu helo cashar loo dhigo adduunka waxa ka jira indhaha loo saaro ilmihii mooral ahaan buu u dhinsanaa iminkana mooral ahaan buu u noolyahay waalidka laftirkiisa hooyo waxaa ku jirta shan caruura oo walaala ah dhashay oo ardaydayada ka mida de hooyadaasu iyaduna ilmaheeda waylan iyo jabsanayd iminkana hooyo shantii naafada ahaydba ay wax u soo baranayaan oo rajo ka qabta weeyaan caqabadaha idin haysta maxaa ka mid ah ardaydiioo badatay oo gaadhigu ku yaryahay oo maalintii inta jeera lagu noqnoqonayo magaalada daafaheeda ay xiisada koowaadba dhaafto meesha waxa goobta waxa lagu baranayaan u asteysnayn meel naafo lagu hayo oo aan dayr lahayn mushaharkii macalinka oo isaga laftirkiisu aan meel saarnayn oo aad ka dhex raadinayso qurbajoogta iyo dadka gobolka u dhashay marka cakabaduhu way iska badan yihiin waa milyaan ardayda oo kale waxay u baahan yihiin dhiirigelin waxyaabahaad sida weyn ugu dhiirigelisaan idinku aad gacanta ku haysaan maxaa ka mida marka laga yimaado dhanka waxbarashadaoo kale waxaanu ku dhiirigelinaa inayna dadka waxba ka hoosayn ay la mid yihiin ay wax qabsan karaan moralis ahaan baanu u taageernaa ilmuhu markuu moral helo ayuu wax qabsan karayaa marka waxaanu jecelnahay boqolkiiba boqol meeshaanu la doonayno insha allah inay gaari doonaan wayna ogyihiin ina wax ka dhaca mooyaane wax kusoo kordha mooyaan waxba ayna ka dhacayn way arkaan jawga indhahooda u macalina hadda samuuradda waxaa ugu qoran farti soomaaliga astaamo badan baa ka muuqda qaarkood waxay isticmaalaan baraha bulshada oo iyagaa xidhiir sameeya ka waran isbeddelka xagga aqooneed ay sameeyeen oo kale
afarta beenijaho afrika yani yurub meel walba oo deef iskuol ka jiro waxay kula xidhiidhaan baraha bulshada waxay ogyihiin xitaa casharada ay qaadanayaan adduunka meelaha ay ka heli karaan iyagaa gala bayjajka iyagaa kala soo baxa frans bay leeyihiin dad dhegaqaba iyo dadaan dhegaqabinba waa dad horumar diyaar u ah oo ilaahay mugdigii ka soo saaray baan odhan karaa maadaama waxbarashadan ay ku cusub tahay gobolka sool oo kale bal ka waran fahamka bulshadu ay ka haysato iyo waxyaabahaas odhan karto bulshada waa looga baahan yahay wallaahi waxaan odhan karaa horta reer laascaanood weli may fahmin waayo san lanwageka way ku weydiinayaan waxaan xaggaad ka keenteen bay qaar ku odhanayaan qaar waxay ku odhanayaan caruurtii berigii hore wuxuunbayba naga fahmi jira markay guryaha yimaadaan farahay taagtaagayaan oo waxay sheegayaanba ma garanayno idinkay nagaga kiin kalsoon yihiin marka anigu waxaanba dhihi lahaa qofka horta hooyo walba ilmo dhigoola haysata iyo aabbo walba waa inay san lanwage dhigataa si iyaday ilmaheedu iskula saan qaadaan oo ay isku fahmaan wax weyna maaha farta san lanwageka sida loo isticmaalo inay bartaan waxaa hal iyo laba idiin ah ee sida weyn aad bulshada garab istaaga uga baahan tihiin maxay tahayna
wallaahi waxaa hal iyo laba noo ah muhiimaddu waxay noo tahay in iskuulkanu sii socdo iskuulkanu su ku sii socon lahaana waxaa sal u ah dhaqaalaha marka bulshada weliba dadka gobolkan u dhashay maalqabeenka waxaan odhan lahaa naafadiina u soo jeesta taasi waxay ahayd maamulaha iskuulka dhagolayaasha ee ku yaala magaalada laascaanood aamine yuusuf oo u warantay wariyaha v o eda cabdikariim olol haddana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha waxaa la diyaara wariyaheenna cabdulqaadir maxamed mursal samakaab
kulanti waxaan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteennii cayaaraha aan ku bilowna habeenkii xalay ahaa ayaa lasoo gebagabeeyey tartanka ciyaaraha american football ee kubadda cagta maraykanka iyadoo kulankii fiinaalka ee ciyaarta super bowlka ay isugu soo hareen kooxaha tamba bay iyo kansas city chiefes kooxda tamba bay ayaana noqotay horyaalka ciyaarta suber bowlka ee tartanka kubadda cagta ee maraykanka kadib markii habeenkii xalay ahaa ay guul ugu geeraareen kooxda kale ee kansas city jefes ciyaarta suber bowlka oo ka dhacday garoonka raymond james ee magaalada tamba bay ee gobolka florida ayaa kooxda tamba bay ay koob iyo soddon oga badisay kooxda kansas city chiefs oo sagaal la timid taasoo ah guul ay si weyn uga awood sheegatay tamba ayaa noqotay kooxdii ugu horeysay ee garoonkeeda iyadoo ku ciyaaraysa ku guuleysata ciyaarta suber bowlka iyadoo xidiga kooxdaasi ay ku dhaartaan ee tom brody uu sidoo kale ku guuleystay farantigiisii toddobaad taasoo ka badan ciyaaryahan kasta oo tartanka kasoo qaybgalay sidoo kale kooxda tamba ayaa tartanka ku guuleysatay markeedii labaad ciyaarta suber bowl ayaa ah fiinalka tartanka ciyaaraha american football ee kubadda cagta maraykanka waxaana la ciyaaraa axadda ugu horeysa ee bisha februaayo sanad kasta waa ciyaarta loogu iibsi badan yahay waana kulanka telefishinada ay lacagaha ugu badan ka sameeyaan dacayadaha ganacsiga xilliga ciyaartan ay socoto xiisaheeda darteed gudaha maraykanka si weyn ayaa looga dareemaa waxaana aad u yar saxmadda iyo dhaqdhaqaaqa dadka maadaama intooda badan ay meel u fadhiyaan daawashada ciyaartan haddaba maxay tahay ciyaarta suber bowlka ee tartanka american football ee kubadda cagta maraykanka halkuuse tartankan asal ahaan ka yimid ayaa weydiiyey ibraahim kaahin oo ku nool gobolka virginia ee dalkan maraykanka kaasoo muddo toddobiyo soddon sannadood ah soo daawanayay cayaartan la yidhaahdo american football horta lugta laguma cayaaro inta badan waa gacanta marmarna waa cayaartu markay sii dhammaanaysana waa waa la laagaa marka cayaartan inta badan waxaa loo qaybiyaa laba taariikhood mid waxa weeye eighteen sixty nine ama kun sideed boqol iyo lixdan iyo sagaal wixii ka horreeyey siday ahayd iyo kun iyo sideed boqol iyo lixdan iyo sagaal intii ka dambeysay sida ahayd cayaartan taariikhdeedu waxa weeyaan markii ugu horreysay yurub baa laga cayaari jiray waa cayaarta la yidhaahdo rugbiga ayay aad iskugu dhow yihiin marka waxaa dhacay maraykanku saad og tahayba original dadka badankoogu yurub ay ka yimaadeen laakiin waxyaaba badan bay bedeleen markay halka yimaadeen si ay uga duwanaadaan dadka reer yurub marka cayaartii ayay xoogaa yara babedeleen oo markaa waxay ku dareen sharciyo gooniya waxaa ka mid a waxa la yidhahdo line of scriminage ama laynka qarsoon leenkaa qarsooni waxa weeye ma dhaafi kartid ilaa cayaartu tiimka kaasoo horjeedaa ilaa cayaartu ay bilaabato taarikh dheer bay soo martay dad badan baa kasoo shaqeeyey jaamacado badan baa kasoo shaqeeyey maraykanka xataa marmarka qaarkood waxaa la yidhahdaa maraykanka cadaanku way kasii horreysay oo dadka native americanka ama soomaalida ay u yaqaanaan calibaysteynka ayaa cayaari jiray cayaaro lamid a laakiin taariikhdu waxay salka ku haysaa inay kasoo bilaabatay cayaarta rugbiga ee markii dambena sharciyadee la babedelay
ibrahim ee sidaan la soconno kooxda kansas city ee waxay ka mid ahayd kooxaha aan markiiba isdhiibin oo dib usoo rogaal celiya xalina waad u jeeday oo si weyn ayaa lagu awood sheegtay marka xagyee laga haystay ayaad isleedahay kooxdan oo maxaa u sabab ah in guuldaradaasi ay soo gaarto tiimka la yidhaha kansas city meelaha ilaa shan lix goor ayaa markii ay soo cayaarayeen laga hormaray laakiin waxa weeye waa tiim adkaysi badan inta badan dib bay u reen jireen geemkana iyagaa guulaysan jiray caawa dhibaatadooda waxaan u arkay horta kuunar baabgu saan u arkay ma aanu tuurayn kubadda inta badan inta badan wuu haynayay markaa isagoo haynta aad kubadda haysana dee tiimkii kala intuu soo jiido defenskaaga ama difaacaygii xadkii aad samaysatay intuu soo jiido ayuu kuwanar baaka qabanayay ama dhulka lagu dhufanayay marka anu kuwanar baakan inta badan eedeynayaa lug baa xanuunaysa lug buu ka yara nutinayay waxaa fiicnaan lahayd in la bedelo oo mid kale la soo geliyo laakiin yno tiimku waxaad moodaa inay kaa uun inta badan rabeen inay isticmaalaan marka waxa weeye anugu ceebta u badan waxaan saarayaa isaga cayaartii lagu yaqaanay kansas city chiefs caawa sooma aanay dhigin bal ka waran kooxda tamba bay iyagana maxaa u suurageliyey in guushaasi ay gaaraan cayaar wanaag iyo firfircooni iyo wada shaqayn ka dhexaysa tiimka ayay ku guulaysteen iyo inay difaacaan quaderbogo tom brady si aan loo dhaawacin ninkan kale uu dhaawacmaa tom brady ma dhaawacmayn marka waxa weye cayaar wanaag iyo xirfad iyo trainingkii ay soo qaateen oo aad mooday in inay garoonka keeneen sidii loogu macleeyey ama sidii loogu talagalayna ay u raaceen sanadkan oo aafada coronavirus ay dunida farabacan ku hayso ayaa ka duwanaa sanadihii hore iyadoo loo ogolaaday inay gudaha garoonka u galaan shan iyo labaatan kun oo ruux oo daawadayaal ah kuwaas oo toddoba kun iyo shan boqol oo ka mid a ay tallaalnaayeen dadka gudaha garoonka u gala ayaana isu jirsanayay masaafadihii loogu talagalay inay isu jirsadaan si loo xakameeyo xanuunka covid sagaal iyo toban guddigii maamulayay ciyaarta suber bowlka ayaana sidaasi u sameeyey ilaalinta in dadka xanuunka ay isqaadsiiyaan wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
markana codka baxsan ee fanaanada hodan cabdiraxmaan